at VOA Lady DJ One. All right, moving on to the number eight song. This is Internet Money with Lemonade on THC.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo ee xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c waa maalin khamiisa lix iyo labaatanka bisha novembar sanadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobadaanu idinku hayna idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah ciyaaraha online-ka ah ee lagu ciyaaro telefoonada oo bedelay ciyaarihii ay dhallinyarada soomaalidu caadada u lahaayeen ee ay isugu iman jireen wuxuu kaga duwan yahay waxa weeye moolkaagaasaad iskaga wadataa meeshaa doontaadna waa dhiganaysaa xoolayo waxaana looga baahanayo waxa weeye xoolihiiyo wixii la soo ruursan jiray iyo laandhuuda iyo qarashkii maleh moolkaaga umaad ka ciyaaraysaa saaxiibada umaad soo kaxaysanaysaa unaad haystaan internetkana waad ka ciyaari kartaa oo aad ka ciyaari kartaaoo iyadoo intaad dhaatada ku shubatid waxaa kalood maqli doontaan lamaane aqoon-yahano ah oo qurbaha ka tegay oo dugsi waxbarasho oo lacag la-aanah ka hirgeliyey magaalada boosaaso sidoo kale heesihii ayaan barnaamijkeenna ka maqnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida maxkamad ku taalla dalka turkiya ayaa eedaysanayaal cusub oo hor leh ku soo dartay kiiska dacwadda ka dhanka ah saraakiisha sacuudiga ee dilkii loo geystay wariyihii jamaal khashokji sida ay soo warisay warbaahinta dowladda turkiga ankara ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dacwadda lagu soo bandhigo ciddaa sida dhabta ah uga dambaysa dilkii wariyaha khashokji oo dhaleeceyn jiray dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa markii u dambeysay ee la arko waxay ahayd labadii bishii oktoobar ee sanadkii labakunsideediotobankii xilligaas oo uu galayay qunsuliyadda sacuudiga ay ku leeyihiin magaalada istanbul mas-uuliyiinta turkiga ayaa rumaysan in meydka jamaal cadcad loo googooyey oo la qaaday halka inta ka hartayna aysan weli helin dhagaysiga labaad ee dacwadda oo ka furmay magaalada istanbul ayay maxkamadda ku ogolaatay lix eedaysano oo cusub kuwaas oo lagu soo daray kiiska dacwadda dilkii wariyihii jamaal khashokji dhagaystayaal warkii idaacadda subaxnimona waa nageynta dabaaldegii ballaadhnaa ee magaalada new york ay caanka ku ahayd maalinta xuska mahadcelinta ee taankiskifindheyga loo yaqaano ayaan maanta iyo caawa sidii hore oo kale la iskugu soo baxayn xanuunka coronavirus aawadii dabaaldegay dad badan jidadka hareerahooda isa soo tubaan oo raashin iyo macmacaan la qaybsado ayay maanta oo kale caan ku ahayd magaalada new york balse xaalku maanta iyo caawa sidii hore wuu ka duwan yahay inkastoo la qabanayo munaasibado kooban oo muusig iyo damaashaad isugu jira tirada dadka isugu soo baxaya ayaa aada loo yaraynayaa iyadoo laga cabsi qabo in xanuunku uu ku faafo dad tiro badan magaalada new york oo ka mida meelaha uu dunida sida weyn u waxyeeleeyey covid sagaal iyo toban ayaa haatan ku jirta digtooni dheeraada toddobaadkii hore ayaa la fasaxay dugsiyadii waxbarashada inay ardaydu fasalada isugu yimaadaan iyadoo meelaha ay dadka badani ku kulmaanna la adkeeyey sidoo kale dadka magaaladaasi u safraya ayaa baadhitaano iyo weliba kaaraantiin la gelinaya si looga taxadiro in xanuunku u saameeyo sidii bilowgii sanadkan ka dhacday magaalada new york iyo guud ahaan dalka maraykankaba duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington horumarka tiknolojiyadda ayaa isbedel weyn oo dhinac walba ku sameeyey nolosha aadamaha isbedelada hadda muuqda waxaa ka mid a inay yaraadeen dhallinyaradii iskugu iman jiray ciyaaraha iyadoo taa beddelkeeda hadda dhallinyaradu ku kulmaan qaab online a kuna ciyaaraan oo telefoonka amaba kombyuutarka lagu ciyaarayo warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariim cabdilaahi olol
afarta midib bowlka qalde galmeedaan ka helaniyo waxaa waa milkii
magaalada laascaanooda meelaha qaarkood ayaa dhallinyaradu ay bilaabeen in telefoonadooda ay ku ciyaaraan ciyaaro kala duwan ciyaaraha sida weyn u sii baxay ee telefoonada ay u bedeleen ayaa waxaa ka mid ah ciyaar si weyn ay u xiisayn jireen oo dadkuba ay ciyaaraan taasoo ah ciyaarta loo yaqaano laadhuuda oo hore ay dhallinyaradu u samaysan jireen shax kartooma ama safiitooyin balse haatani taasi waxaa bedeshay inay telefoonadooda ku ciyaaraan dhallinyarada aan kula kulmay meelaha qaarkood ee magaalada laascaanood ayaa nooga waramaya qaabka ciyaartan ay u ciyaaraan mid ka mida dhallinyarada bal ka waran qaabkan aad u ciyaaraysaan adoo magaca ku bilaabaya
wuxuu kaga duwan yahay waxa weeye moolkaagaasaad iskaga haysa iskaga wadataa meesha doontaadna waa dhiganaysaa xoolayo waxaana looga baahanayo waxa weeye xoolihii wixii la soo ruusan jiray iyo laandhuuda iyo qarashkii maleh moolkaaga umaad ka ciyaaraysaa saaxiibada umaad soo ka haysanaysaa unaad haysataan internetkana waad ka ciyaari kartaa oo aad ka ciyaari kartaa oo iyadoo intaad dhaatada ku shubatid waad ka ciyaaraysaa lacag baad ku ciyaaraysaa beribeerkaaga uun marka waxa weeye horumar wacan marka hore dee saxarad baa la samayn jiray oo saxaradaasaa inta la dhigo oo ay dhallinyaradu dhan ku ciyaari jireen bal ka war Een, haddeer saxaaradii ma leh waxa weeye een, laandhu- een, waxaad ka ciyaaraysaa moobilka dee aad iyo aad bay tan uga wacan tahay waxa weeye waad ku maadaysanaysaan
waxay ku kala duunaayeen maxay ahaydna waxay ku kala duwan yihiin tii hore een, waa een, saxaarada dadka ku ciyaari jiray waa laisla jiri jiray tan laakiin een, wax wax badan bay kaga duwan tahay een, khaladaad ma leh oo qof qof la khaldaya ma leh oo la dhahayo ama ridaad igu khaladay ama waran baad igu khaladay ma leh waxa weeye een, otomaatig ahaan bay u shaqaynayaan oo otomaatigaas ahaan bay u shaqaynayaan xoolo la khaldayo iyo sigis la saaranayo iyo xo ma leh iyada ahaan baad u ciyaaraysaayo qof la khaldayo ma leh keliga ba isla jira labada gacmood uma baana laba xoolo doonta isla jira keliga baan la ciyaarayakalameja kala marayeeg maadaama aad dhallinyarada ka mid tahay bal waxaad iga warantay laadhuudan iyo tii hore waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin een, eh, tii hore lagu ciyaari jiray saxarada qalinka lagu qori jiray lambarada lagu samayn jiray iyo tan telefoonku sida ay tahay maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin tii hore iyo tan waxay ku kala duwan yihiin Waxay- tii hore waxay- tii hore wa- tii hore firoonayd tii hore waayo waxay ku firoonayd tii hore ammaanka ka xidhmaysa Waaga.
tan ammaanka kama xidhmayso Waaga.
waxay ka xidhmaysaa meelaha ammaanada ka horeysa ama meelaha hore Waaga.
tii horena ammaan ama meel kastaba ka xidhmaysa lambaradii een, sigiskii sebankii sidii kale loo ciyaaray tan qudh haa sidii baa loo ciyaaraya tan qudheedu inkastay ay leedahay lambare la kala geysto ama sigisaan adoonto lambarkaa doonto geysaysa adoonto yeeg baad ku saaranaysaa sigis waad ku saarta lambaraad geysaysana way leedahay tan qudheedu sidee lagu kala fooreeya lagu kala badiyaa yaa sidee lagu kala badiyaa tan oo kale tan oo kale Ah, dee si walba lagu kala gacmo- gacmo gacmood baa ugu badan see lagu kala badiyo dee waa sidaas waaga.
dee wacanka
hadda ciyaartan oo kale ka waray nimankana ciyaarayaan ka war tabuyi dee waa kaa maasha allah
inay dhallinyaradu ciyaarto ciyaarahan oo kale ayaa waxay yihiin kuwa ay si weyn u daneeyaan ka qayb qaadashada telefoonadu inay noqdeen inay ciyaaro fara badan u sahlaan dhallinyarada ayaa si weyn loo dareemay xilliyadii ugu dambeeyey cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood mahadsanid cabdikariin cabdulaahi olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada laascaanood haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dadkii i dhaliili jiray waxaa ku luuqaynaya cabdicasiis iskalaaji
haddaan iska dhicinayaa dhaxdanna kuwii ku jiray rooshaan rooshaan u caadaynayaa dadkii idhaliili jiray
jiray dooshaan dooshaanu caadaynaya
intaasaan ku dhaafno heestaasi cabdicasiis iskalaaji ee dadkii dhaliili jiray markanna magaalada boosaaso lamaano dhallinyaro ah oo qurbaha ka tegay ayaa iskuul bilaash ah oo loogu talagalay dadka danyarta ah iyo agoonta ka hirgeliyey magaalada boosaaso ee gobolka bari warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf mahad warsame cali oo ka soo laabtay qurbaha isaga iyo qoyskiisa ayaa magaalada boosaaso ka hirgeliyay goob waxbarasho oo si bilaasha loogu sameeyey arday danyar ah iyo weliba kuwa agoon aan awoodin inay helaan waxbarasho maadaama iskoolada inta badan ay yihiin kuwo lacag lagu dhigto balse iskoolkan ay hirgeliyeen lamaanahan ka soo laabtay dalka dibaddiisa ayaa waxbarashadani u fududeeyey in ku dhow laba boqol oo arday oo markii hore aan haysan waxbarasho labada wakhti ah waxaana mahad uu ii sheegay in macallimiinta wax ka dhigay iskoolkan ay yihiin macallimiin ka baxay jaamacadaha magaalada boosaaso islamarkaana tayadooda aqooneed ee aada u sarrayso waa mahadsan tahay yuusuf maxamuud waxbarashadan waxaa la yidhaahdaa waa iskuulka macalin xuseen kaafi waa bilaash haddana u shaqaysi bribate ah haddana uu ka furan yahay laba qaybood uu ka furan yahay ay dhigtaan ciyaal dhan oo danyar ah iyo agoon oo ka badan laba boqol iyo dad waaweyn oo iyagana dumar iyo ah oo iyagana barta waxbarasha loogu sameeyo bilaash ah oo konton iyo gaara marka waxbarashadaas waa hayaa markaan garanay baahida loo qabo waxbarasho bilaash ah laakiinse baahidaas waa mid bersentage ahaan haddii la yidhaahdo aan toban gaarin sagaashan boqolkiiba waxbarashada soomaaliya waa lacag wey sagaashan boqolkiiba markay ugu yaraato marka in habkaas la bedelo ay helaan caruur ka badan lixdan boqolkiiba caruur soomaaliya inaysan waxba baran marka habkaas in la bedelo ayaa hamigeenu yahay uuna ahaa maxaa idinku dhaliya marka in tiro arday ah oo danyar ah ay ku dhaqan magaalada boosaaso inay helaan waxbarasho bilaasha waxbarashada waxa nagu dhaliya waxay tahay markaan aniga iyo reerkayga nimid ingiriiska ka nimi oo nimi boosaaso baan aragnay ciyaal tiro badan oo aan haysan waxbarasho marka taasaan nagu dhalisay iyo hamigii iyo ujeedadii aan lahayn waxbarashada manhajka aan qaadanana inuu yahay soomaali oo ah manhaj soomaaliyeed iyo waxbarasho bilaash ah marka waxaa manhajkeena soomaali macalimiin ilaa iyo shan iyo toban gaarayso macalimood inay waxbaraan macalimiintaas oo u badan dhalinyaro gabdho iyo wiilalba kuwaasoo jaamacada ka qalanjabiyey qaarna dhigtaan ayaa waxbarashadaas wada maasha alla oo fahansan ilmaha maxay kaga duwan yihiin ardada kale ee iskoolada kale ee lacagta aada kuwaan waxbarashada bilaashka wax ku barta ilmahan waxaa weeye ilmahan bareeg ma aadaan guryahoodii maadaama lacag la-aan tahay buugaagga iyo qalimaanta xataa annaga aan siino dharkii annaga siinay marka ilmihii waxay haystaan waxbarashadooda markii ay galaaskii bareega la gaaro quraacdoodayaa loo diyaariyaa quraacdii bay quraacdaan kadib galaaskoodii waxooday sii wataan meeshay ku dhex quraacdaan marka ilmaha kale waxay kaga duwan yihiin waa ilmo lacag laga bixiyo waa ilmo micnaha ku shaqay laakiinse kuwan xadad ma laha oo uma xadadno maaragtay baahidooda in la buuxiyo unbaa muhiimkeena yahay marka kuwa kale meesha oo lacagtooda ay ku qusayso ama haddii waan aragnay ilmo waxaa jira marka anaga ilaa hadda galaaska shanaad aan leenahay ilmo markay galaaska shanaad dhaafeen iyo lixaad iyo toddobaad ah oo aan aan iskuulaad kala geynay oo aan ka bixino marka waxaa arkaysaa ilmo maaragtay la weydiinayo lacagtii la weydiinayo fiigii kadibna hadday hayn dee dadka dhexdeeda lagu leeyahay gurigan aad markii fiiga la helo marka waa dhibaato weyn oo waxyaabaha murugada ah arrimahaasna waxaan ka codsan lahaa dadka soomaaliya in ay xal ka gaaraan oo arintaas loo qafiifiyo marka reerkii dhowr ilmood haystoo kale waa ku dhib dhaqaalihii marka loo fiiriya in ay ilmihii wada geeyaan iskuul ka wada bixiyaan maxay isugu jiraan marka ubadkan waxbarashada bilaashka aad u fidiseen waxa ugu muhiimsan waa agoonta iyo iyo rajada kadib danyarta waa intaas maadaama dad ay haystaan oo kale waalidkooda ka bixiya laakiinse ilmahan dhan aan wada haysan ayaan muhiimadda siinaa iyagaan wax barnaa marka waa inuu muhiimadda ugu horeysa hadeertaan inuu yahay agoon ama agoon ay yihiin ama danyar yatiin ama wiilal iyo gabdhaba gabdho iyo wiilalba meesha macalimiintana waa gabdho iyo wiilalba labadaba maasha allah oo dhalinyaro ah dhalinyarada marka waxay la socdaan sistamka hadeertaan ina xaaladda ummadda ku suganta ayay ka warqabaan gabadha oo ama wiilka dhalinyarada ah waxa weye way ka warhayaan ilmahan kale way ka faham dhow yihiin qof weyn ah oo aan aqoon waxa hadda jira socda ciyaalka waxa ay ku mashquulaan iyo wixii dhan aan aqoon laakiin dhalinyaradan macalimiinta ah maasha allah aad iyo aad practicna way u tahay hadda waana dad oo shaqo abuurna u ah caruurtan horey waxba ma u baran jirin ama dhifdhif baa jiray oo laga bixiyo marna laga bixiyo marna aan laga bixin oo aan haysan magaalada boosaaso waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayey dadka sida mutadawacnimada uga qayb qaadanaya sida ay waxbarasho u heli lahaayeen dadkaan awoodin waxbarashada tanina waxay qayb ka tahay dadaalada loogu jiro waxbarashada ubadka yuusuf maxamuud v o e boosaaso mahadsanid yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada boosaaso haatanna dhinacii ciyaaraha ayaynu jalleecaynaaye waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii cayaaraha xidigii hore kubadda cagta dalka argentiin iyo kooxda napoli diego armando maradona ayaa xalay geeriyooday kadib markii uu wadnaha istaagay sida uu sheegay qareenkiisa maradona oo lixdan sano jir ahaa ayaa dhowaanahan xaaladiisa caafimaad ay liidatay iyada oo qaliin looga sameeyey maskaxda dhowr toddobaad ka hor maradona ayaa argentiin kula guulaystay koobkii kubadda cagta adduunka ee kii markaas oo ciyaartii kama dambaysta isugu soo hareen xulka jermani oo ay ka adkaadeen wax yar ka hor inta aan lagu dhawaaqin dhimashadiisa ayaa warbaahinta argentiin waxa ay shalay warisay in maradona ay asiibtay xaalad halis ah iyadoo dhaqaatiirta loogu yeeray gurigiisa oo ku yaala waqooyiga bonis aires madaxweynaha argentiin alberto fernandes ayaa durba ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq qaran ah oo loo sameynayo maradona haddaba maxamed xaaji muslimiin oo ku sugan magaalada seattle ee gobolka washington kaasoo horey ugu soo ciyaaray kooxdii dowladda hoose ee muqdisho markii dambena ka mid noqday tababarayaasha kooxaha heerka koowaad ee soomaaliya ayaan weydiiyey waxaa geerida maradona ay uga dhigan tahay dunida kubadda cagta geerida ku timid laacibkan kubadda cagta adduunka waxay u dhigan tahay shaksi muhiim ah ayaa ka tegay oo caan ku ahaa kubadda cagta adduunka oo dhan maamul taageere ciyaartooy dadka timamka leh ha ahaadaano caalamka kubadda cagta adduunka oo dhan nin magac sharaf ku lahaa oo muhiim u ahaa oo laacibiinta ugu waaweynaa adduunka soo martay ayaa ka tegay marka aad ayuu ninkaas macnaha muhiim ugu yahay isboortiga caalamka oo dhan muslimiin waxaad sheegtay inuu muhiim ahaa marka maradona qof ceynkee ah ayuu ahaa isaga nio maradona wuxuu ahaa nin horta oo aragtay nin aan saas usii dheereen nin gaaban oo dhexdhexaad aadna u gaabneen dabeecad ahaan marka la dhaho nio xoogaa beeshankiisa ayaa aad u liitay dulqaadkiisa ayaa yaraa marka ugu yaraan ilaa iyo lix kooxood ayuu usoo ciyaaray argentiin ha u badnaato waa kii napoli xataa usoo ciyaaray oo meel aysan weligooda gaarin gaarsiiyey marka niyo xoogaa dabeecadiisa dhinacana wuxuu ka ahaa waa iska normal ciyaartooy ahaan marka oo ciyaartooyda ku dhex jiro waa iska caadi laakiin markii gameka ay tahay waa nin horta ee u kulantay saddexda arin oo section oo ninka ciyaaryahanka laga rabo waa harder stronger iyo faster buu ahaa marka dabeecad ahaan xoogaa yar wuxuu ku liitay dulqaadka kaliya bes maan sidiisa kale wuxuu ahaa nin kabtan ah oo ciidan ah hogaamiya ah kabtannimada u qalma afar qof hadduu helo wuxuu ahaa nin macnaha oo aad u hasal garaynayo dhacdooyinka isboorti ee lagu xusuusan karo ee dhacay ee maradona maxaa ka mid ah horta lamber one waxaa ka mid ahayd guushii uu usoo hooyey wadankiisa kii oo wolcobka uu u qaaday waa lamber one horta taas waa mid aysan ilaabi karin kii wuxuu ahaa mid aad u adeeg badan corruption badanna wuu ahaa laakiin way qaadeen maria cambis iyo nin basaree la dhaha ayaan ka xasuustaa dad fanaaniin ay ahaayeen ayagana laakiin ninkan wuxuu ahaa ki maadaama gii asoo ka xun uu baxay giina waxay ahayd scheduleka ugu xunaa oo nag out oo saddex tiim oo waaweyn isku aadi haddaa xusuusatid waxay ahayd argentiin iyo talyaani iyo brazil maxaa ciyaar dambe la dheelaaba saddexdooda isku jirooni noqdeen marka asoo kaarka redka qaata iyagoo brazil la dheelaya nin ayuu haraantida cajirka ka saaraya intuu caroodo oo rifriga asaga dhinaca rifriga aad ayuu eedeyn jiray dhinaca rifriga maadaama ninkaanu nin xariiftan badan faster uu ahaa defenderkana aad bay u necbaayeen way garaaci jireen marka sharcigana waxaa waaye ninka dee asaga meesha xakamka ah mugta ruulka qaabilsan waxyaabuu raba ninkaan ma u samayn karo aad ayuu dhinacaas ugu tabanayay aad ayuu u carooday marka kaarka ridka ayuu qaatay ciyaartii editugi brazil markuu la ciyaarayay kadib ayuu dib habeen isku soo sameeyey ninkan xoogaa waxyaabaha oo daraaga enerjiga ayuu isticmaali jiray editugi kadib wuu joojiyey wuu soo diyaar garoobay ninkii wuxuu soo noqdayba oo saddexdii oo muhiimka ah leeska rabayo harder ah stronger ah faster ah go-aan ayuu gaaray go-aankiisna wuu ku guulaystay kii ayaa wadankiisu championka u qaaday waxaa kaloo aan la ilaabi karin oo la xasuustaa haddii aa xusuusatay ciyaartii ayagii ingiriiska dhex martay goolkii gacanta ahaa wax mucjizo ayuu noqday goolkaas ilaa iyo hadda lama ilaabo mar kasta waa lasoo saaraa habkii uu booday iyo sida uu ugu dhuftay iyo gacantii gooliyiga iyo gacantiisa isku dabamareen waxyaabahaas ayaa lagu xasuustaa ninka odayga
muslimiin waxaad iiga warantaa markaan kasoo tagno dhinaca ciyaarista maradona markii dambe waxa uu noqday tababare bal ka waran xirfadiisa tababarka ama heerka uu ka gaaray niyow tababarnimada horta ninkan waa qof walba markuu kubadda soo ciyaaro tababar ayuu noqdaa markuu tababar noqday kulle koox saas waaweyn oo macnaha magacya waaweyn ama koox oo banaanka imaatay oo si fiican loogu yaqaano ma jirin haddana wuu isku dayaya inuu macalin noqdo haddana wuu wadi waayo caafimaad daraa u imaatay ninka wuu wadi waayo macalinimada waa ciyaartooyda way ka daran tahay beshin badanaa loo baahan yahay ninkan haddana dhibaatadaasoo beeshii ugu baxay wixii in oo qofka wadi karaa loo baahan yahay haddana aada u culusaaday cayilna wuu fuulay marka macalinka hadduu nin cayilan yahay oo qaylo badanaa looga baahan yahay iyo harjad badanaa looga baahan yahay wixii isagana way dhibaayeen marka si deg degaba wixii oo hoos iska iska iskaga laabtayba waa waa waa ka gaabiyey aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xaaji muslimiin oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo jooga magaalada siyaatal ee gobolka washington dhegaystayaal xubinteennii cayaarahana waa naga intaa
mahadsanid cabdiqaadir samakaab oo wararkii ugu dambeeyey ciyaarahaynala socodsiinayey haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa fanaanka safwaan halac iyo mid ka mida heesihiisa aynu ku wada nasanno
dushdhabankaaga ku yaala ayaa igu toogtay dareenka tallaabada lafya hamuuqa nafta tidhi ega oad jeesan jacaylka tallaame jaleeco ayaa ku tilmaaya kashayda dushka dhabankaaga ku yaala ayaa igu toogtay dareenka tallaabada lafya hamuuqa nafta tidhi ega oad jeesan
idaacaddii duhurnimo ay idinla socodsiinayeen sahre cidla nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaas ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
si anta faraaruqu bi'ino talaaladadii lamidaysa si utuhun uga badbaado nacibka talaal cishqigeenna si u toddobaatan u dhaafo tayaa gurigeenna u seesa si anta faraaruqu bi'ino talaaladadii lamidaysa hadirta mishnaam baxaynaye farxinaya